subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa efmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin lix iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo markii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah falanqayaasha amniga oo walaac iyo halis ka muujiyey ama halis ka imaan karta baaqii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ganacsatada ay hub ka qaataan iskana dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay lacaga baadaha ka siin lahaayeen ma aqbalayo qofka soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbalayo suurtagal maaha dulli baan ku nool lahay addoonsi waayo marka naftan mar bay baxaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ha ugu sii wado dowladda way kuu sharciynaysaa hub qaada iska celi san ka geli iska celi
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan meelaha lagu kala bixinayo gargaarka maraykanka ee uu siiyo dalalka dibadda ah iyo xaddiga uu bixinayo oo ah su'aalo waaweyn oo sugaya maamulka donald trump marka uu xafiiska tago bisha janawari qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaaraha ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa booqan doona dalalka soomaaliya iyo ethoobiya horraanta sannadka soo socda kadib marka uu dhexdhexaadiyey heshiis lagu soo afmeerayo xiisadda labada dal ee dariska ah ee geeska afrika sida uu ku sheegay qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa ex erdogan oo qoraalkiisa kaga hadlay heshiiskii koob iyo tobankii bishan uu dhex dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sidoo kale sheegay in labada bilood ee ugu horeysa ee sanadka cusub ee uu booqashooyin rasmi ah ku kala tegi doono soomaaliya iyo ethoobiya labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay dhammeeyaan khilaafkii adkaa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib markii wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayay erdogan kaas oo uu ku tilmaamay horumar taariikhi ah ay ku heshiiyeen xiisadda ayaa waxay ka bilaabatay bishii januari ee sanadkan markii ethoobiya oo aan bad lahayn ay heshiis is-afgarad badeed la gaartay somalilan si ay uga kirayso deked iyo saldhig milatari kaasoo si weyn uga caraysiiyey soomaaliya sida ku cad heshiiska loogu magac daray baaqi ankara ee uu dhexdhexaadiyey erdogan oo isku diyaarinaya safaro uu ku kala bixiyo muqdisho iyo adis ababa horaanta sanadka cusub hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa si cad u xaqiijiyey siday uga go-an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadi'da ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowda afrika erdogan ayaana booqashadiisa waxa ay gogol xaar u noqon doontaa marka uu ku kala bixiyo adisababa iyo muqdisho dhaqangelinta heshiiska iyo weliba tallaabooyinka guddiyada farsamo ee labada dhinac iska soo xulayaan ee sii ambaqaadi doona heshiiska soomaaliya iyo ethoobiya hay-adaha amniga iyo dambi baarista sharciga ee kuuriyada koofureed ayaa ku riixaya inay u yeeraan madaxweynaha xilka laga tuuray ee yon su yuul si su-aalo looga weydiiyo wareegtadiisii xaaladda deg dega ahayd ee dalkaasi uu kusoo rogay muddada gaaban koox baaritaan wadajir ah oo ay ku jiraan booliska hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo wasaaradda difaaca kuuriyada koofureed ayaa maanta sheegay inay qorsheynayaan codsi ay u gudbiyaan xafiiska yoon kaasoo ah mid ay su-aalo ku weydiinayaan maalinta arbacada iyadoo ay ballaarinayaan baaritaanka lagu ogaanayo tallaabooyinkii uu qaaday ee keenay qalqalka ku yimid dalka baaritaanka kooxda wadajirka ayaa imaanaya iyadoo maxkamadda dastuuriga ah ee kuuriyada koonfureed ee isniinta maanta ah bilowday kulankoodii ugu horreeyey ee ay ka yeelanayso kiiska yoon si ay u go-aamiso inay xilka ka qaadayso ama dib loogu soo celinayo awoodda madaxweynihii kuuriyada koonfureed yoon oo wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa xilka ka xayuubiyey golaha baarlamaanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan mucaaradka sababo la xiriiray sharcigii xaaladda deg dega ee uu soo rogay awooddiisa madaxnimo ayaa la hakiyey ilaa maxkamadda dastuuriga ee kooriyada koonfureed ay go-aan ka gaarto in si rasmi ah xilka looga qaado iyo in kale haddii xilka laga qaadana dalka waxa uu geli doonaa doorasho lagu qabanayo muddo lixdan maalin gudahood ah taas oo lagu soo dooranayo cidda isaga bedeli doonta dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku booriyey ganacsada soomaaliyeed inay hub ka qaataan oo ay iska dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacagta qasabka looga qaato ee bulshada lagu sii dhibaateeyo wuxuu ku dhiirigeliyey in lacagaha xoogga looga qaato ay hub ku soo iibsadaan iyagana ay u sharciyeyn doonaan si ay isu difaacaan laakiin falanqeeyaasha amniga ayaa su-aal gelinaya in ganacsatada oo qoryo qaata uu ku jiro xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah iyo sidoo kale in ay halis gelin karto arrinkaasi ganacsatada siina baahin karto qulqulka hubka xamse cabdi barre oo ka hadlay shirka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee ka hortaga maalgelinta argagixisada oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in cabsida ay kooxda shabaab ku abuurtay bulshada ay gaartay meeshii ugu sarraysay taas oo keentay in nin ganacsado weyn ah looga yeero magaalada jilib kadibna inta lagu ciqaabo lacago baada looga soo qaato siduu yiri
waxaa jira dadka say u leynayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ay dadka u baabiinayeen ayaa waxaan gaadhnay marxalad khowfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil jilib fadhiyaay ganacsataden ugu qiimaha badan halkaa lagala soo hadlo la yidhaahdo noo imow waxaan u malayn rag badanoo fadhiya meesha waa tagay noo imow meel heblo noogu imow oo deedna halkaa intay ka qaataan baabuur si ula sii jagjagjagjagjag meesha jidka cadaab kadeed meeshaa lagu geeyo oy halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaasoo xoolaa xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dullaysan oo nafta ilaahay loo keenay oo wiil yar usoo hanjabay toban hanjabood kusoo dhuftay oon dhimanna noolayn waxba aan la noolayn marka dambe ya allah lagu soo celiyo oo ordna dhaaf tag
ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka soomaaliga ah uusan aqbali karin wuxuu ku booriyey ganacsatada inay hubka iibsadaan oo ay iska dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacago qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo
soomaalinimada xatal iyo gobonnimadu waxaa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalayo qofka soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal ma aha dulli baan ku noolahay addoonsi waaye marka naftan mar bay baxaysaa markuu ilaahay ugu talagalo bay dhimanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dowladda way kuu sharciynaysaa hub qaada iska celi san ka geli intaa cadaabkaa sii geliso meesha gelinaysa hub sharciyayso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa la eg ganacsatadana inay ihaanaystaan dadkeenni micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadkoo dhan wada hoggaansamaan
haddaba soo jeedinta ra-iisul wasaare xamse ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xagjirka ah muxuuse uga dhigan yahay ololaha dowladda soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaan weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka
runtii aragtida dowladda soomaaliya waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii al-shabaab ee muddada saddexda sanaah soo socday marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada la dagaalanka al-shabaab ah dhan dhaqaale ha noqoto ama dhan awoodeed ha noqotee iskaashigaas ay dhiirigelin u tahaan isleeyahay waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah siduu ra-iisul wasaaraha sheegay ma ku jira xalka muddada dheer la doonayo in lagu wiiqo kooxda al-shabaab run ahaantii al-shabaab dowladdu qaybo kala duwan kala soo dagaalantay ha noqotay inay dhul baaxadla ka qabsatay iyo sidoo kaleeta hay-adda niisa inay soo bandhigtay sharciga la dagaalanka argixisada taasoo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan al-shabaab caqabadna way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ay ka heli jireen caasimadda ha yeeshee in shacabku ay qoriga qaataan ama ha noqdeen shacabka caadiga ama ha noqoteen ganacsatada wakti ku habboon inaysan ahayna laga yaabaa taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo la daalaadhacaya hanjamadaha al-shabaab ka imaanaya wakti kaamirooyinka lagu ceray caasimadda marka qaab kaleeto in lala yimaado oo ganacsatadu uga qayb qaadan karto la dagaalanka al-shabaab laakiin inay hadda hub qaataan uma saabaxayso mana mana maaragtay ka turjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsada iyo shacabka gacanta u galo marka dowladda laga rabaa inay inay qaab kala keento ganacsadu kula shaqayn karto iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab ay ganacsatada ka qaataan ayaa hoosu dhac uu ku yimid sannadihii u dambeeyey kadib markii dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi laakiin welima dabargo-in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si ay meesha uga saarto gebi ahaanba baadda al-shabaab dadkan ay uga nabad galaan waa kan mar kale axmed kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya
sidaa la socota ganacsatadu dowladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin al-shabaab al-shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ayay rabaan uga qaadaan marka dowladda waxaa laga rabaa dowladdu waa inay xoojiso tillaabooyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsatada ka soo horjeeda hanjabaadaha al-shabaab oo diiday waxaana la rabaa qaab cilmiyeysan istaraatiijiyad ku dhisanoo dowladdu la timaado shacabkana ku nabadgelayaan waxgalka bulshadu ku nabadgelayan ganacsatadu ku nabadgelayso in la soo jeediyo tillaabadaasna la qaaday ila tahay dowladda looga fadhiyaa inay yeelato mas-uuliyadda damaanadqaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba siduu kuula muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda al-shabaab kooxaha al-shabaab dhaqaalihii berigii hore ka soo geli jiray dalka kama uu soo galo waxaana kaliftay taas in la laga hortegay ama la fashiliyey shabakado badan oo caasimadda ka dhex shaqaynayay maadaama guud ahaan caasimadda hadda amnigeedii xoogaha uu ka soo horeynayo in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah sirdoonka oo la xoojiyo taabka ugu fudud oo al-shabaab loo sii cuuryaami karo in lala yimaado tillaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo oo la qaadaa waxay caqabad ku noqonaysaa in al-shabaab ay fursad u helaan in ay weli hanjabaadihii joogtada ah ay u soo jeediyaan dowladda soomaaliya ayaa sannadkii laba kun labaiyolabaatankii soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxayna sidoo kale ku barbarwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda ku wiiqayso meelaha lagu bixinayo gargaarka maraykanka uu siiyo dalalka dibadda iyo xaddiga uu bixinayo ayaa ah laba su-aalood oo waaweyn oo sugaya maamulka trump marka uu xilka la wareego bisha januari ee sannadka soo socda wariyaha v o eda veronica balderes iglesias ayaa warbixintan ku eegeysaa meelaha ay tahay in laga jaro iyo meelaha mudnaanta lagu siinayo gargaarka dibadda ee maraykanka sahayda agabka caafimaadka ee indiya gargaarka cuntada ee ghaza maraykanka waa dalka bixiya gargaarka dunida in ka badan dal kasta oo caalamka ah sanad maariyadeedkii laba kun iyo labaiyolabaatankii oo keliya waxay waajibisay toddobaatan bilyan oo doolar taasoo ah hal boqolkiiba wadarta guud ee miisaaniyadda federaalka ee loo qoondeeyey gargaarka bini'aadannimo horumarinta dhaqaalaha nabadda iyo amniga iyo qaybaha kale ee dibadda ma cadda qaabka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu u wajahayo gargaarka dibadda marka uu bilaabo muddoxileedkiisa labaad bisha januari ee sannadka soo socda laakiin inta lagu guda jiray muddoxileedkiisii ugu horreeyey trump wuxuu sanadkii kii aragtidiisa ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxaan eegi doonnaa waxaa shaqaynaya waxaan shaqaynaynin iyo in waddamada qaata doolarkeenna ee aan ilaalinno ay danteenna ku jirta annagoo hore u sii soconna waxaan keliya u soconnaa inaan deeqaha shisheeye siinno kuwana ixtiraamaya oo run ahaantii aan saaxiibbada nahay madaxweyne ahaan trump wuxuu jaray qaar ka mida kaalmada dibadda laakiin koongareska ayaa inta badan dib u riixayay soo jeedinadiisa ku aadan inuu sidaasi sameeyo wuxuu sameeyey hoos u dhac weyn oo ku yimid lacag kasta oo ku socota isbeddelka cimilada wuxuu sameeyey isbeddello kale sida gargaarka falastiin laakiin in badan oo ka mid a siyaasadda caadiga ah ee gargaarka maraykanka ayaa sii socotay iyadoo aan isbeddelin trump ayaa xadiday taageerada maraykanka ee dhaqaalaha ku baxa adeegyada waxbarashada iyo ilmo iska soo ridista guddixileedkiisii ugu horreeyey ee aqalka cad sida maamuladii hore ee jamhuuriga waxaana la filayaa inuu mar kale sameeyo marka loo eego maamulka biden waxaa jiray wadiiqooyin xarumaha bixiya adeegyada ilmo iska soo ridista ay ku helayeen dhaqaalaha ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin waxbarashada iyo ilmo iska soo ridista maamulka trump mudduxileedkiisii hore ma oggolaanin inuu maalgeliyo hay-adaha u ololeeya ilmo iska soo tuurista marco robio oo trump uu u doortay inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda wuxuu u sheegay koongareska bishii febraayo waxaa adduunka ka dhacaya waana quseeyaan waana in maraykanka uu daneeyaa laakiin aragtidiisa ahaan siyaasadda maraykanka ee amerika kow ayaa leh mudnaanta arrimo dhowr ah waxaan luminay dhammaan caqligalnimadii ama waxaan si joogto ah isaga indhatiraynaa baahiyaha maalinlaha ah ee dadka maraykanka ah ee dadaalka badan waxaana ka hormarinaynaa arrimo ama dad kale marar badan gelig ayaa sheegtay in maamulka cusub ee trump uu si taxadar leh u eegi doono halka lagu bixiyo cashuurta ay bixiyaan muwaadiniinta maraykanka waxayna tiri waxaan tuhmayaa inay jiri doonto xisaab hubin lagu samayn doono dhammaan barnaamijyada hay-adda u s a i d ee caalamiga ah ee boqol dal oo kala duwan oo caalamka ah hadafka ay raacisay wuxuu noqon doonaa in maraykanka uu wax badan uga helo waddamada qaata doolarka cashuur bixiyaasha dalka jabuuti waxaa maanta lagu qabanayaa munaasabadda shan iyo toddobaatan guuraday ka soo wareegtay markii la sameeyey lacagta faranka jabuuti sanadkii sagaal iyo afartankii wakhtigaas oo gumaystihii faransiiska uu fadhiyey jabuuti lacagta faranka jabuuti ayaa ka horreysay siddeed iyo labaatan sano xilligii jabuuti ay qaadatay gobonnimada sidoo kale bangiyo badan oo jabuuti xarumo ka samaystay ayaana ka faa'iiday qiimaha faranka jabuuti haddaba muhiimadda faranka jabuuti ayuu wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe ee jabuuti axmed cusmaan cali oo uga waramay faranka jabuuti shan iyo toddobaatan guurada iyo weliba muhiimadda lacagta
waa lacag adag si aad ogtihiin adeegaasina waxaa keenay dee sidii loo ilaalinayay siduu ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba faranka jabuuti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiisa oo dhan lacagta hoose bas monitairka boqol kiiba boqol dahabbu ku dhisnaa ilaa iyo kotonadii dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iskaga wareegeen dhismaha dahabka ay ka wareegeen ay suuqa wareegeen appreciationka suuqu oo la idhaha flotin money currency waxankaasi marka faranka jabuuti isagu wuxuu ku hadhay dahabkii dahabkii markii lacag ka wada wareegeen waxaa ku hadhay oo keliya doolarka maraykanka ayaa ku hadhay xidhiirhkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii marka faranka jabuutina sidaa darteed ayuu raacay dolarko dolarku isku xidhay marka faranka jabuuti adeegiisa marka hore halkaasuu ka yimid waxaa dhacday labiyo toddobaatankii markii uu dolarku isna uu xidhiirkiisi daabka ula lahaa uu ka baxay in aanu isniri waagaasi dee waa faa'iido in faranka jabuuti kor loo qaado marka markaa kor baa loo qaaday kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatankii faranka jabuuti wuxuu ka tegay laba boqol iyo koob iyo labaatan ilaa boqol boqol iyo sagaal iyo toddobaatan buu noqday qiyaas ahaan sanad dabadeed haddana dolarkii baa dib u dhacay haddana jabuuti way ka faa'idaystay oo qiyaastii aan haysanay ayaa ayaa noo fasaxday inaan haddana faranka kor u qaadno marka iminka halkan maanta faranku joogo boqol iyo toddobiyo toddobaatan iyo toddoba boqol iyo koob iyo labaatan ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dolarkaan iskala soconaa hadduu dolarku kor u kaco waan la soconaa hadduu hoos u dhaadhacnaa waan raacanaa sidii marketku maaragtay ula socdo dolarka waan faranka jabuutina u adegahay baananka badan ee soo degay dalka ayaa si wanaagsan ula jaan qaaday oo ka qayb galay fiditaanka iyo isbeddelka cilmiyeysan ee la xidhiidha horumarka dhismayaasha magaalaynta ee kolba ay ku sii tallaabsanayso jamhuuriyadda jabuuti dhismayaasha kor u yaalla ee sanadadan dambe ku soo badanaya magaalo madaxda jabuuti waxaa qayb ka ah cimaaradaha ay dhisteen bangiyada ka howlgala dalka iyadoo arrintaasi ay wax weyn ku soo kordhisay bilicda iyo isbeddelka muuqde ku yimid horumarinta nidaamka magaalaynta caasimadda jabuuti waxaa si cad maanta looga dareemaya jamhuuriyadda jabuuti faa'iidada iyo waxtarka ka dhashay baananka badan ee soo degay dalka iyadoo arrintaasi ay soo bandhigtay wejiga cusube cududa dhaqaaleee jamhuuriyadda jabuuti ay ku tallaabsatay shan iyo tobankii sannadood ee u dembeeyey waa kan mar kale guddoomiyaha bangiga dhexe dalka axmed cusmaan cali oo tilmaamaya doorka muhiimkae baananku ay ka qaateen wacnaanta shaqa abuurka iyo dhaqaajinta qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay isagoo dhinac kalena xusay waxyaabaha u qorshaysan mustaqbalka dhow baananku way markay bateen ay shaqadoodu badato waxaa laga helayaa faa'iidooyin badan marka haddaad eegto xagga shaqooyinka marka laisku wadageeyo dee waad arkaysaa waa inta qofay ka shaqaysaa iminka baananka jira jabuuti tiradoodu sanad kastaba ay sii kabcayso marka waxaa la odhan karaa de waa waa activiteeyo kobaca waddanka ka qayb galaa ilaa boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba labaatan ka qayb gala haddaad noo yar tilmaanto waxyaabaha idiin qorshaysan ee doonaysaa inaad hirgelisaan wakhtiyada dhowee soo socda qorshuhu walahi way badan yihin waxaan nahay waddan yaroo kobcaya oo hore u socda marka tagu wareysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jir la ilaaliyo wixii lasoo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation la adkeeyo surveillance kala adkeeyo talabaadna waxaan adduunyadan socotaa horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa dee inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo siduu isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonaya in la gaadho meelaha waddanada o dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaad iska jooga inaad baankaagii aad gacanta la gasho waxaa doonto jabuuti ha noqoto dibad ha noqoto meel kasta ha noqote taana waxaa noo raaca inaan adkayno cilaaqaadka jabuuti si loo arko baananka jabuuti sida loo ilaaliyo sida looga ilaaliyo wixii dhibaata u keeni kara ha noqoto lacaga lasoo xaday corruption ha noqoto lacaga loogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaasoo dhanna waa wax imika sharci shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadao dhan jabuutina qayb bay ka tahay oo xoog baan u ilaalina rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
weli waxaad nagala socotaan v o a waa hagaag markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha horyaalka premier leaga xalay kulan weyn ayaa dhacay kaasoo u dhexeeyey kooxaha manchester city iyo manchester united labada kooxood ayaa marka isku soo aadaan waxay ahaan jireen iyagoo kaalmo sare ay ku jiraan gaar ahaan kooxda manchester city oo tobankii sano ee u dambeeyey maamuleysay horyaalka premier leaga city ayaana xaalka uu ka xun yahay waana markii ugu horreysay oo labada kooxood uu xaalka ku xun yahay ay isku soo aadaan ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka itixaad ee kooxda manchester city waxaana ay ku dhammaatay laba iyo hal oo guusha ay ku raacday kooxda manchester united oo muddo kadib ku badinaysa itixaad ciyaartooyga kale ah amaad diallo iyo bruno fernandes ayaa goolasho u kala dhaliyey kooxda manchester united halka kooxda city ay goolka la hormartay uu dhaliyay ciyaaryahankooda guvardiol oo difaaca dadabka bidix oga ciyaara tababar beb guardiola ayuuna xaalka kusii xumaanayaa koob iyo toban kulan oo u ciyaarana hal kulan oo keliya ayuu badiyey tababaraha cusub ee kooxda manchester united oo dib u dhis ku jirana wuxuu gaaray mid kamida guulihiis ugu waaweyn isagoo guul darro mar kale ugu celiyey beb guardiola oo isku soo arkeen tartankii wefa champions league isagoo wata sporting lisbon mar kale united wata ayuu ka badiyey kooxda city kooxda manchester united ayaana markaasi soo gashay kaalinta laba iyo tobnaad horyaalka premier leaga ayaa waxaa calanwaleyneysa kooxda liverpool waxaana kusoo xigta kooxda chelsea oo xalay iyadana guul ka gaartay kooxda branford labii hal ayayna oga badisay haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha
isku goracaye god abeeso ata gashayood ku goode meel gabiibaho guguroob heline geed miraan lahayn adiga kurake maxaan kuu galaa wax ma iiga gaale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay keniyey gefkii aan samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasho iyo haddaad gallad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasho iyo haddaad gallad leedahay abaalkii galay waad ii gudi lahayd maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa heestaasi geniyey iyo codadkii axmed naaji faadumo qaasin ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenii galabnimo nabadgelyo
samaysayaa gadaalaad ka garatay gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gefkii aad samaysayaa gadaalaad karatay gacal walaal adiga iska goysay